قدما قدما قدما قدما قدما قدما نمضي دوما قدما لا نرتد وراء أو تحن لنا همما قدما
بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkaara oo aad u xiiso badan waxaan idiin soo gudbinaynaa qaybta afaraad kelimaadka laga jeediyey mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf kelimaadkan oo ay baahisay alkataa'ib ayaa ah qaybtii u dambaysay ee muuqaalada mucaskarka waxa uu leeyahay caawa muhiimad gaar ah waxaa kelimaad ka jeedinaya salaadiin soomaaliyeed sidoo kale waxaa soo jiidasho leh oo iyaguna suugaan dareenka la hadlaysa soo jeedinaya abwaanada kale ah samakaab cabdiwaaxid gamadiid iyo nageeye cali khaliif haddaba kelimaadka iyo suugaanta oo soconaysa qadar ku dhow afartan daqiiqo ayaan hadda idinku duwayaa نمضي بيقين لقتال المرتدين من زعموا حرب الدين وبهم أنا زعما قدما نمضي بيقين
الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية إخواني إله baa mahad oo dhan iska leh ilaahagiina soo gaarsiiyey waaqaca maanta aan joogno oo qiimaha badan oo jihaadiga ah ee maantaan ku naaloonayno xaqiiqadiisa aad la socotaan adduun waxaa ka jira een, ligdan ama herdin ayaa ka socda oo beena alkufri waalmuslim gaaladii islaamku waa ishayaan gaalo waxay leedahay islaam ha la laayo islaamkuna wuxuu taagan yahay gaalaha la zuuliye soo maahan intaasaa noo ballana ayagana waa ballantoodii annagana waa noo ballantayni ballanta ilaahay baa laakiin meel imaanaysa soo maha ilaahayna yuu la jiraa jalla wacalaa muslimiintuu la jiraa sooma ogidina insha allahu tacaala waxaan mahadoo dhan aan siinaynaa allah subxaanahu wa tacaala ee naga dhigay dad islaam ah noona gartay jihaad inaan maanta aan ku noolaan ilaasaa mahadoo dhan sidoo dhanta aan siinaynaa uma intaa kadib een, qiyaadadayna mujaahidiinta ah oo ku dadaalaya habeen iyo maalin inay bulshada muslimka ay soo saaraan ee mucaskaraad ay u diyaariyaan oo ay wax allaala wixii ku bahaya ku bixiyaan mucalimiin u diyaariyaan idaaran u diyaariyaan ayagana waxaan leenahay ilaahay weyna waxda jizadooda allah abaalmariyo intaa kadib mucalimiintayni oo qiyaadada ahaa idaarada ahaa ee habeenkiina noo hurdo seegay maalintiina noo hu- ee hoy seegday fadhi ee noo hargal seegay waxaan leenahay jazaakum allahu khayran abaalka qofka gudo ugu sareeya waa allah allah abaalkiina ha gudo intaa kadib een, marti sharafka oo haddana soo booqday ee walaalahayna ah ee culimmadayna ah ee idaarada ee xarakada ka yimid amase ee nuqubada ka yimid waxaan leenahay dhammaan wajazaakum allahu khayran culummo hadday yihiin iyo hadday ugaasi yihiin iyo hadday id- een, umaraa yihiin dhammaan jazaakum allahu khe- eh, khayr baan leenahay soo dhowaada waa saad maqasheen raggii walaalihiin ah oo ka soo baxay isticdaadkii ku maqnaa ayaanu nahay waxaan ka soo baxanay mucaskar ayaa hadda noo dhammaaday mucaskarkana hadde waa kan raggii ka soo baxay hortiina fadhiya ayaguna waxay ku- ay- ay ka kooban yihiin nuqabo culamaa uddiin iyo abwaano iyo dee mucalimiin iyo waxa walba oo de een ka- eh, ka kooban bulshada muslimka ayay ka kooban yihiin wa maca daalika waxaa nagu jira ger culus oo waaweyn baa nagu jirta allah barakeeyo allahu akbar intaa kadib waxaan leeyahay mujaahidiinta een, bariga africa oo buuxu dhaafiyey furumaha mucaskaraadkana buuxiyey waxaan leenahay jazaakum allahu khayran kula aljazaa allah ida abaalmariyo waxaad qabateen waxa loo baahnaa waxaad sugteen howlihii idinkaga fadhiyey قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما عن أمتنا نجلي ليلا ساد وظلما halkan waxaan ugu ka soo jeedinaya gabal iyo habaaq gabaygaas een, waxa uu la hadlaya ummadda soomaaliyeed oo baaq u diraya waxaa halqab- halqabsigiisa leh oo aan ku halqabsaday gabay uu abwaannageeye duubay tiriyey oo la yidhaaho ballan gabaygaas ummadda soomaaliyeed buu kala ballamay iyo mujaahidiinta ballantaas ayaana dhex xoojinaya gabaygan wuxuuna sidoo tan bada gabayga waxaa loo tirshaa baahi ku hebiyoode bunduuqyada waxaa loo sitaa baadil ku hor jooge waxa diinta loo baranayaa baadiya aad noqone waxa fulayga laysaga bidaa waa nin soo baqaye waxay geesinimo soo baxdaa maalintii ba'an baxdow farasa waxaa looga taabasa diriireede waxa baatirgee loo dhaqdaa barax sicaanoode waxay dunidu noo boobaysaa waa baraadliiye badda waxay axmaaradu u timin baylah bay tahay anna laba boglayntiyo waxaa cilkaygu beeray cimrigayga oon badan waxaa booskayga yeelay baashaalka kayrkay waxaan uga basaasoobay boqol laal asxaabta waxay iigu bixi weydey waxaan qalinka buuggow dul dhigay oo bamka u qaatay banderrada waxaanu uga tagnoon duurka ugu baydhnay anigiyo bahdaydaba waxaa bacadka noo saaray birmadkeennu qudus baan rabaa inu badbaadshaa allahu akbar birmadkeennu qudus baan rabaa inu badbaadshaa rag ballabaynaga iyow hadduu diirad lahaa boobo oo uu xaqiisii bulmiyo baadi daba joogo waynuu wixii burinaye bari furdiidaa waynuu boqoolaa socdaa bacadka maantiiye waynuu habeenkii berdiga dhaxanta biishaaye gurya lagu bariistiiyo hurdiyo baydi iyo raaxo waynuu aroos bilela iyo dumarka baadaa aga bararka iyo daalkay iyo baahidii iyo oonka waynuu sidii buurta iyo biru adkaystaa gaaladu bartii ay degsiye beledka ay taallo waynuu abeenka oo bartegay saban ku boobaa jeeroo bamkaan rido ilaa baarma laga yaaco jeeroo yuhuudi uu ka baxo baydkii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam jeeroo bangigii waashington bil la dhigan waayo baariis ilaa lagu dhex dilo boqol kun oo kaafin berlin ilaa lagu dhex dilo boqol kun oo kaafin baariis ilaa uu bakhtigu laamiyada buuxsho la dhanjeeras maadeeda badan buugga laga waayo basanbaaska reer yurub ilaa beri la faalleeyo nimankii baanaan jiray ilaa baalka laga qooyo nabadbaad iyaa jeerman qudha laysla wada buuqo oo ay jisyada soo baxshaa nabaddu waa beene ballankeennu waa meel ninkii baqaya yeelkii sidii maanberiyo maanbilaa loogu kala baydhay ee midiba baalu uu ka ceelaysu bogi waayey waxa maanta baabkaa ku sugan ama bartaa jooga geesiga burkiisa u dubta ee baadiyahan jooga ee kayntan baadkiya hadhkala diinta baraanaya ee maalintuu baas tamcana beleda oogaya iyo nacaskan buuryada qabee bayse dhabanaya ee inuu iftiinkanu bakhtiyo buur walba u jiidhay laysbarayse maantii jihaad buun koloo tumaye buushiyo u saamaa u siday laba bandiiroode inay gaaladiinaga baqdeen waxa bayaankiiya waataa dhulkii laga bannaday baaxa dalahaaye samaday sidii baala ley bawda ka hayaan soomaalidu burjayleedihii iyo baawar gooniyehe taariikhda waa niman beddela berigay maagaane baqasiyo dullinaa geeri baan uga badheedhnaa boociyo rabdhuuriyo ilaa beledkii iidaale banka caatayeediyo bannaantan iyo buurdhuubo bakool geesaheeda oo dhan iyo webiga baashiisa baydhabo ilaa buur xakama baradi daynuuna intaasaa bakhtii gaalad iyo budulkii tuuraa intaasaa bakhtii gaalad iyo budulkii tuuraaye kaaraa burburay wuxuu u yaal sida bacaadka maxamuud bushaaradii heliye beydkii maansade mar haddii hal doorkii bulshadu bixiyey dhiiggiisa oo ay abwaanadii birmaday baratay taagtiiga soomaalida barhkii naga hadhaan baaqu diraya burco iyo hargeysiyo berbera boorami iyo faafan diridhaba bannaankeeda iyo beesha herar taallaa buu hoodla hawdiyo ilaa banankii gaashaama bandarada sanaag iyo galgala buurta golis oo dhan bayaxow ballida laaska iyo beledkii reer jaamac gobollada puntland loo baxshiya boqoradii yili qandarbayle badhan iyo taleextan iyo boosaaso badda garaacad bookh iyo wardheer webiga baashiisa galgaduud bartay kaa xigtiya gobolkii baaruudda bartamaha shabeello inkiyo aagga beledweyne banaadir bakool iyo afmadow baydhabi iyo dhoobay balcad iyo kismaayi iyo jub iyo gedi iyo baardheere beled xaawo luuq iyo wajeer barada mooyaale soomaalida bannaanka u kacdee bada haweyda artay goday baalaheed iyo dhammaan beledka soomaali barbaartii intaa joogtay baan baaqu dirayaa barbaartii intaa joogtay baan baaqu dirayaa ninba xaaligiisuba dhac iyo boob isaga yaallay waan booli mooye waqi beerray kala quudan ballan iyo heshiis lala galaa waa bar kuma taale ballan iyo heshiis lala galaa waa bar kuma taale bunduqay fahmaan xabashidii balagta dheerayde boobaha gariiriye dabka inagaga baydhaane soo wada baxaay waa jihaad baratankiisii afar ninoo bogya laabtay iyo beerka ka heshiisay wax la yidhi col waa baaciyaan maalintii ba'ane biyana ceelka way ugu shubaan ma hasti baahnayde soo wada baxaay waa jihaad baratankiisii waa wada basaas maamulada beledka haystaaye waa biidhi qaatiye axmaar diinta baayacaye waa niman kitaabkii beddelay baaqiga ahaaye waa niman islaamkii ka baxay baaxadda lahaaye bishmahooda xaaraanta way ula badheedhaane bennalkoodhka gaaladu qortay bara ka moodeyne badda iyo berriga kaynta iyo baadka iyo daaqa been kuma hadlaayee marbay bayca dhigayaane burhaan iyo deliil waxa ku filan biixigaa wadee gurguurtana bannaankiiyo markuu medhiyey buurtiiba dadkii beri la'aa suu haddana baa dhaleeyahay haddii aan bulshadu taakaga guban baadilkana diidin oo aan jihaad lagu ballamay bira ha loo qaadan walle beledaa aan diidayaa wuu iska soo bixi
نمضي دوما قدما لا نرتد وراء أو تحن لنا همما
alxamdu lilah ilaahay tabaaraka wa tacaala mahadiyaan mahadballow i dhammaadaan la haynay alla tabaaraka wa tacaala aan ka mahadiyaan runtii ilaahay subxaana wa tacaala nagalladaysaday ummatul islaam wal iimaan nigwelay weliba niweeli waa ummatul jihaad ilaahay tabaaraka wa tacaala na ahaysi alli ilaahay subxaanahu wa tacaala ma inka mahadiyaane runtii qarna way bahanideerayn wa nusqarni walijarana jarna ilaahay tabaaraka wa tacaala ma inha waafajiyey wakhti jihaad ilaahay kitaabshay ola tadbiiqiyow aayadaha ilaahay tabaaraka wa tacaala on aayadu walba xukunja korsuununayne aragnay silin tadbiiqiyow aragnay alxamdulilah ilaahay aka mahadiyaan ee ikhwa marka aan oo wakhti haysana waliba runtii ee maylaha ku jeediya inta haddii culimadii ata waa jeedi haddii noqobadii ata wala hajeediyeen haddii abwaanidii walba ma dhe- ma dhaman walyar oo dardaarama ee yara ka dare runtii ma soomaalida may kama mahadaase sa- sadar muuqda su'aala kodhan ee wal aragahay dadka reedkay fadhiya nooca ka kala duwan waa culimmadii islaamka gorodaay dadka muslimiinta ee gorodaayeen haan hortay fadhiya la midu waay runtii camalkan ilaahay lankii ku hiroon runtii ilaahay tabaaraka wa tacaala waliba in badana ku hadalay langmin baahan ilaahay lamba min baahan adduunyadu uu soo abuuraday dhulka hirkan uu soo abuuray walatiyo ka jaran uu soo abuuray malaa'ig iyo bini'aadan aba jinni iyo insaa uu soo abuuray runtii mayba lanaa xaqiiqada dhabta ee jarta ee fursada la haysada soomaalida baaqan jeediye soomaaliya ma siin lanaa xaqiiqada jarta geeka soomaalidii dhammaati way la arga jaray niman hal inay rigi guraayano xornimadoonga ana guraayano lixdankii iyo diriri jaran kitaab ilaahay miin diriri jaran soomaali geeka godka galle lankii hataa dowladdii daaquudka haytima ogol gaalada diiddii soomaali ma jarta geeka walba siin lanaa abuura haysanaan abuurkan u haysanaan dowlad islaami eh qiimo badan qabiilku horowdii daaquudka horowdii shirkinimaka horowdii yaa ilaahay tabaaraka wa tacaala na sii maylan allahu akbar waylana wal haka darsada war ubadka cada dhalli odayahow haddii aad oowadan ahayn ilaahay tabaaraka wa tacaala maadaama ka amri oo ilaahay leeyi infiruu khifaafan wa hiqaala wajaahiduu biamwaalikum waanfusikum fii sabiili illaahi lilayi ilaahay jidyaylan welba ulus amba fudud amba adduunye ka shuqloona ka ulusaado wal kasta ka ulusaado amba daqownimo ka ulusaado amba ka fududaado way baa siin ilaahay nacaray ini dhalinyaradan iyo jilbuleaskan iyo jilfudaadkan bahan ilaahina amari iyo alka diday haanu jihaadka handir haanoona adankin khaadumen haddii adan kaha kor intaasaan jeediyaan tan kale ma in sheegane ee dadka muslimiinka eh oo runtii khaarij adduunyadu ma aragnaya dibidaheeda ka nool oo aaminsan wara fiiri boga xarakada leta dhaalaacada wali ku jara ogaada ubadka walaa baradaa ogaada magaalooyinka walaalka maamulaa ogaada maxkamadda islaamka walaalka ku xukumaa ogaada dadka ogeeka oo raacana hadda waliba jara konton in la xisini jara lanwiin ahaa adduunyaha ka noolay walbadan ha argi dowladihii daaquudka ha argi nolol biniaadanka dhaqama ha argi dhaqanka curfiga soomaaliya iyo gorode xaqiiqadii jarta dhab ee maysin sheegay geeka waliba jara kitaab ilaahay lanki shaku ku qabi kitaab ilaahay oo dhab ee oo qowlullaahi qowlu rasuulullaahi sala allaahu calayhi wasalam oo la maamulaa soomaaliya ku jara xarakata shabaab ulmujaahid allahu akbar allahu akbar iyo xarakata shabaab ulmujaahidiin ku jara lanki xaqiiqada fadaaw run fadaaw boogashankooy gobolada soomaaliya ku koo maxkamadda islaamkana seedoy dadkana aragoy maylana ilaahay tabaaraka wa tacaala ku codsadaane in ilaahay tabaaraka wa tacaala dadka fadhiya oo muslimiinta eh ahlu iimaanka eh in ilaahay haniinkiyo ilaahay garab haninkisi- haniisiyo gaaladna isla burburin maylanaaha insha allah maylanaah dadkana dheegaw ama maqalkaana dheegaw ama dheega doona ama nacaraga doona ikhwaana inta barwaaqo yaala ilaahay barwaaqadiisa yaala ha ka kulma oo ninka kooy garabnaysiiye ininka dhammaano fadaan ilaahay yaa tuugaan allaahuma yaa muqallib alquluubi habbit quluubana calaa diin diin islaam wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما عن أمتنا نجلي ليلا ساد وظلما wuxuu yidhi khadarow gunuunaca tashiga goodi hadalkayga gudcurkiyo habeennimo niyada waan gurxamayaa ee gogaygoo labaatana waxaan ciil la gemi waayey ama aan geliilyada qalbiga gooni socotoobay gedhka labada daan iyo waxaan guudka ka ciroobay dhafuuradu waxay ila goteen gubiya caadkeeda gumaysigu itaalkii wuxuu tacaddi geystaaba wuxuu soo gurguurtiyo wuxuu ciilna geliyaaba wuxuu gaaf wareegiyo wuxuu gobolla haystaaba gocor iyo magaan iyo wuxuu nacas ku guuraaba hanad iyo nin geesiya wuxuu gebagabeeyaaba wuxuu goolibaadh iyo dagaal gaalla bixiyaaba wuxuu gaadmo iyo weerar iyo guluf aloosaaba ama labada goorood waxay ciiddu gubataaba hadba wuxuu ujeeddadan guraacan sii gurguriyaaba hadba wuxuu ujeeddadan guraacan sii gorgoriyaaba garab iyo walaaliyo wuxuu xulafo goobaaba gacantii cadaawuhu hadday gaadhay halistii iyo badda garaacad iyo xeebahay galabta joogtaa ee geyigeennii waa taa la dhacay gebi ahaantii goldolooladiis iyo dhibtana wuu gudboonnahayee gaalkiiyo shisheeyuhu intuu guudka naga haysto giddigeeda duunyada intay taallo godobtaydu geerida ninkii diidayo gocasho waa liide anna gaabin maayee runtaan soo gudbinayaaye hadba waxaan intaa goobayaa himiladii guude geeraarka iyo luuqdu geeraarka iyo reenku wuu helay godkiisiiyo waa hadal guweyn iyo tixaan laga gayoonayne garnaqsiguna waa meel shishiyo ereyma goobaane farriimuhu galbeed iyo jigjiga badi ha gaadheene gurya sama hargeysa iyo burciyo tan iyo gaashaamo gobollada nugaal iyo sanaag udubka gowdiida xamar goonyaheeda iyo jubbiyo geda ha dhaafeene goda iyo ilaa labada webi iimay gudaheeda ama gaarisiyo faafan iyo herar ha geeyeene hadba geesi soomaaliyeed ciil ha geliyeene gobennimo inay durugsan tahay gama ha diideene gunaadkii fogaadiyo tashiga garab ha siiyeene gocondhooyin sii raaga iyo nabar ha geysteene soomaalidii gamashidaan godob u haystaae ummad yahay gumaysigu ka dhigay goosan kala yaacay ummad yahay iswada gowracdee dhaaxba kala guurtay ummad yahay gacmaha laabatee goob xun ku habsaantay ummad yahay halyeygii guntaday garab ka soo waayey ummad yahay geyigii ay lahayd laga galoofeeyey ummad yahay gabbaan raacday ee geesi ka irdhowday ummad yahay guddoon jilicsan iyo gocor ka soo daashay ummad yahay dareenkii gudhee jeer gilgilan weyday ummad yahay gabnowdee hankiyo garashadii weyday allaylehe shisheeyuhu gunnimo gacanta noo saariye allaylehe siday noo galeen gobi ma yeesheene allaylehe dagaalkani ka gudub wariyo geeraare allaylehe wixii goonyo lumay waanan garanayne allaylehe haweenkii goblamay cidima goobaane idinkaa hankeennii gebiya himiladii guude hiyigeennii baa gaabiseen gebi ahaantiine gobolaysi iyo meel sokaa garasho moodeene xabashiga galbeed iyo axmaar kuma gumaysteene goonyaha intay kaa maraan gibir ma qaateene gardarrada la eegtiyo dulmigu xadhig ma goosteene geyigiiyo dhulkii aad lahayd gacal ma waayeene shisheeyuhu ma gaadgaatiyeen gu iyo jiilaale gurigii hargeysiyo burciyo gobolladii saaxil gaaladu sidaa kuma degteen xamar gunteediie reeruhu ma sii kala gurteen mid iyo gaarkiiye hadba gooni iyo gooni iyo gobol ma sheegteene gobonnimada kuma doorsadeen maalin gelinkeede ina kala guraay iyo qabiil laguma guuxeene taladooda gaban liita iyo gocor ma haysteene iyagoo gabaahiir fadhiya lama garaaceene goldoloolo ceebeed wakhtigu kuma gufeeyeene gadac iyo ninkii dhiig lahaa lama gujeeyeene hadba geesigii ay dhalaan cadowma gaateene hanadkooda muu gowraceen gaado soo dhacaye anigiyo halyeeyada guntaday ge- garab ma weyneyne guubaabadaydii iyo murtida lama giriifeene dhallinyaradu gooh iyo ilxumo kuma gaboobeene ma gabaabsiyeen yoolashii gudaha weynaaye taariikhdu meelaha guracan kuma gorfayseen abtirsiimo guud iyo tolnima tahar ma gooyaane xaajadan gayaan iyo tol iyo gacal isdiidsiisay xaajadan in uur wada gashiyo hooyo kala geysay xaajadan irmaankii gudheegeel la dhaqan waayey xaajadan gunuunaca tashiga hanadgeliiliyooday xaajadan gondaha laabatee dib u gawaan raacday xaajadan halyeeyada guntaday godad ku soo hoysay xaajadan raggii gaabisee geesi ku idlaaday xaajadan adduunyada guracan geeri laga doortay xaajadan sidii loo goblamay uun ka wada gaadhay waa xaajo guud iyo dagaal abidma guuraane waa geeddi dheer iyo jiday godobi taallaaye gundhigeedu waa diinta iyo aayad gooniye gedgadoonka kama dhowrsatiyo geeddi nololeede haddaan gudaha soomaaliyeed dib ugu soo guuro nimankii axmaarada u galay garacyadii leexday kuwii gorodda laalaadiyee diidnay garan waayey gaalada kuwii raacay ee gacal walaalaystay waxbayay xaqiiqada ka guban gabanna shaydaane waa hadal gu weyn iyo su'aal godob la'aaneede kala gurashadii weeye iyo midiyo gaarkiiye gaaliyo islaam baanu nahay labada geesoode anigiyo kunkaa guute ee taagan garabkaygu gurmadkii rasuulkaanu nahay geeshkii nebigee allahu akbar kala gurashadii weeye iyo midiyo gaarkii iyo gaaliyo islaam baanu nahay labada geesoode anigiyo kunkaa guuto ee taagan garabkaygu gurmadkii rasuulkaanu nahay geeshkii nebigii iyo garabsiga xaq iyo diinta iyo samiir wuxuu gooyo waxay guushu noo saaran tahay geylan diriireeda nin kastoo sariir dheer ku gamay gaadhi kari waaye gaashaan beriya baanu nahay gumuc afkiisiiye waa noo go'aan dhimashadii iyo geeri sharafeeda gacmo wa- laaban waa been ninkii guul ka daydayeye gobonnimada waa dhiig ninkii goosan karayowe gumaysigu bilaash kuma tagiyo geriyo iilaafe garowshiiya iyo waa ku ceeb waa gudboonnahaye haddii aan xeryaha loogu gelin dib uma guuraane niman yahow muddaa gaaxsateen godobi taalkiine dhaaxaa dareen gaamuriyo ciilna geliseene dhaaxaadna kala goosateen nin iyo gaarkiiye Ga- dhaaxaa gantaaliyo hub culus nagu garaacdeene dhaaxaa waxaa geysateen lay gabbaanadaye dhaaxaa habeen gowracdeen geesi diriireede dhaaxaa gacmaa naga xidheen gaabsi nololeede dhaaxaa gabbood nagu fasheen labada gooroode dhaaxaa xusuusaha gunnimo noogu tiriseene galoof noqotay saadaaladaa xoogga geliseene soomaalidii gamasanay tuuro gibishiiye hadday ficil la wada guuxayaan gebi ahaantoodi guri diiran gaaf iyo aroos sarar la geedeeyey gelbis magac leh haasaawo guur gololo maariina nimanbaa haweenkii ka go'ay gaaridii dumare nimanbaa garbaa iyo dushiyo guudka buuxsadaye nimanbaa gasiinka iyo hurdada geeri dhaafsadaye good iyo abees iyo madb- masbay godad la jiifaane geedaha waxay ugu jiraan himiladii guude guclo orodka iyo reenka iyo guura bahalaynta gaashaandhigoodii arliga looga wada giigiye gulufkii nasaaradu ka baqay gobolladaydiiye golis iyo ilaa xeebihii iyo laamow gudaheeda guban iyo ilaa hawd raggaa loogu geli waayey nimankaa adduunyada gilgilay labada geesoodba tallaabada hadday gaabiyaan lama garaabeen niman baa garaadaha u xidhay geeshka soo kacaye macallimiinta aan sheegayo wey ee raggan aan leey waxbay gilgileen iyaguna iyaga soo gilgilay wa niman baa garaadaha u xidhay geeshka soo kacaye midhahoodii bay guranayaan gooshkan maanta ahe waa macallimiintii geyiga guusha ku lahaaye gacmo furan abaal guunah iyo ficil maguuraana gacaltooye iyo waa salaan gabayga joogaaye waa hadiyad gaar iyo tixay gobi lahaataaye iyagaa gudoodiya habeen jiidhay geedahaye iyagaa guddoonsaday dilkiyo gumuc rasaaseede guubaabo kama maaranti iyo xil iyo gowdiide gaagaabsi iyo feejignaal meel isugu geeya duruufuhu hadday gamashiyaan geedlab ku ahaada gaadmada cadaawuhu mallagay runuga gaashaanta gadgadoonka iyo waayihiiyo samaris gaadhsiiyey waxba arartuyo iila gudbina waxaan ku soo gooyey nin kastoo hamiga gaaban iyo gocorka soo daalay ama kii gunnimo diiday ee waajib gudanaya ama kii wanaag goobaye qaran u guuxaya ama kii galiilyada qalbiga gocasho ooyaya ama kii hankeennii godmaday hoos u gubanaya ama kii u gaajooday ee golongolcaatoobay ama kii duruufahan la galay gooni socotoobay ama kii dagaal goostay ee geliyey maankiisa ama kii guhaadiyo afxumo badiba loo geystay ama kii geyigii uu lahaa ciil ku gemi waayey ama kii colaad gaaxsadee godob la soo toosay ama kii go'doon lagu xukumay gaadhna lagu meershay ama kii gar eexiyo dhibiyo anafa loo geystay ama kii guhaan loogu daray aamuskiyo gooha xabsiyada kuwii lagu guree seeta lagu giijay garbaduub kuwii loo xidhxidhay meelo kala gaara inta magaca guud iyo hiigu gacal walaaleeyey giddigeedba soomaalidii laga gol roonaaday niman yahow rungowdiidde baan idin garwaaqsiine gocashadu ma fiicnee dagaal wow gudboonnahaye gumaysigana daashaday markaan gees walba u eegay golo joogsi iyo waa bilaash gogol la seexdaay gacmo dhiigle iyobaa isxiga guusha nololeede guddoonsada waxay noo ballana geelan diriireed قدما نمضي لجهاد قوم الكفر الأوغاد من ملأوا الأرض فساد وبها عاثوا جرما
أخواني في الله أولا الحمد لله إلهي يسك مهدينا إلهك أبور نعمة الإسلام والإيمان نو- نو قلد السد الحمد لله إلهك يسك مهدينا أود أو أن كلغان مسلم سكيال كرنيم الله waxaa ilaahay nu karada in unu muslim noqono islaam u noqono mujaahidiin unu noqonay yaa ilaahay nu karada alxamdulilah ilaahagaas iska mahdiina alxamdulilah eh, nuqobadii soomaaliya ka mid nahay eh, jihaadka kan qeybaa ka leenahay qeybka unu ka leenahay doorkan un qaadanay salfada doorkan un qaadanay wah walowba آه، آيد بس دكتور ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشرة نقيبة وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي آه، وهذا الشيخ تانو قبل مركي صلاة تكونين زكاة بهين رسل يقرقارين هيا نقوم ذا سكمنا إن شاء الله هرن وأبلن قادنا haddana waa u ballan- is u ballan qaadnaa in gaala hasnu jaandaansanna gaala oo afet un hasraracna gaala sil iska dhelilahay go-aankan unus qaadanay intaasoo bilood anagoo toddobaatan sharnahay maa u tababarasheenaa gaala sil iska dhelilahay u tababarasheenaa gaala horta langa adigu isfahanayo langa amkus adigu isfahanayo waas iska dhici karaa maxmed siyaad barre ee ulummadu keedi saar rag iyo habar shibuga u dhammeey rag iyo habar shibug yuusqiiku bilow aytas aqrigiin sidaasaa u dhammeey ulummadu ma i ka ataa ilafatiara ma kaan ile fahanka baa maqnay burburana iyo lama kirliha madakis kadashili kala lama kirliha madakisa kakooy waa halu dhoofi halkala maraykan ay waryaa kan mayka alku dere ko masaakiinka iso kan maa ki arku dere hebel hebel aa leeraa ki alqaacidada kaaske soo kan maa ki lacag markis lacag laga sii shar laga kooshar soomaali way dadka markis kooshar malka bura malka bura aragne ka adoon ilaahay keene yaa mamad siyaad bar ku burburi ilaahay dadsan u dhahbiyey oo mu- oo mujaahidiin ay oo jihaadis oo oo dadka booriyin dad guri dhahdiska tababareena la sheeqe oo aadan haash eero usad ilaahay khayr alla ha sii jannada ilaahay jannatul firdows anu horshirin alla keliy ayaa jihaad dhibka kale saa u marin haye maana ma hayaa lahad maana waa taala nicmi taa lahad maana alxamdulilah ilaahay jihaad waa kor yeele haddii rag fadaliya jihaad hadda gaalan ilaahay ba dhibiy gaal in is jabtoo salkareeyaayna ilaahay qur'aankiis baa ka sheeqa leeyahay qul liladiina kafaruu satuglabuuna wa tuhsharuuna ilaa jahannama wabiisa almihaad gaala waa itahayba ma lahab ila ilaahay aayadiis baa ka sheeqa leeyahay gaala haddii gaalo la racay oo gaalo hadaleed la yeelaay wax la qaadan karaayba ma aha wax la qaadan karaay oo hadaleed la qaadan karaay ma aha ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام سيدي هولها اللي متى إليه ري ونما دتك دكرنرد قال دد ما أيب هول بل متى بايبلك إيسا أستاذ سوبيا اسمه كنو كان راع وزيراي كتابك إلهي سادشين يا الله وسورة كلمة قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما عن أمتنا نجلي ليلا ساد وظلما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخياري boqol farxadood baa isu kay fuulay shalay ninaan la sheekaysanaya waxaan ku yidhi waxaa laga yaabaa macaskarkeenna in sheekh bashiir loo bixiyo manaan ogeyn markaan waaqaca akhriyey iyo toyga lagu jiro aad baan ula qayrooday imika ciddii soo bixisay allaha barakay halkuu ku baxay baan ogaa haa loo- looma hilin maalintii gaal baa sidaa iskaga taagay wejiga waa kan raggiisii haa raggiisii waa kan farxa farxado kalena waa ii raacaano fara badan oonan akhriyayno halkan maanta ka jira dib baan u dhiganaya wixii aan hadal ku sheegi laa gabay kooban baan ilaah idamkii ku sheegaya haddaan araarta gubaba iyo gololo loo yeelin murti wada garooma haddaan gaalo lagu ceelin oon laashin miciyu goteen geedka kala yeedhin inaan gabaygu xubin yeelanin yaan la garan waaye raggam iyo waraabi kullume godolla seexdaaye labaduba garnay lala rabiyo geeri wow halise go'a waxaan u lulayaa inaad garato waayaaye nadiga gabbaan lagu dhuftaa gaabshay weligee ninka gamacsanow toosadaan ku golleeyahaye iyadoon guyaal badan jihaad gaalo lagu qaadin maruunbuu nin geesi jaraa guraysidiisii waa kaa dabku godana shiday gees walba u fiday afrikoo dhan waa kaa gilgilay gebi ahaanteede garaadiyo wadaadiyo abwaan la isku soo gaadhiye garba siman wataa loogu riday gala qurunley irmaaneeye wuxuu gaasiraa nimaan u gaadhayne golisiyo halkiyo laamubaan gaal ka sanyaday intaasuu halyaygii gudnaa gaadhka ka hayaaye halyayga gudani waa mujaahidka waa ninka diinta u hiliye buryaqabkana waa ninka diinta u hilin waayey intaasuu halyaygii gudnaa gaadhka ka hayaaye guuldarruu ka dheefaa ninkii godob walwaashaaye gashigeenna dalalkii siduu gaadhay ololkii guryaba ay hadday taagan yihiin gobolladoodii imikay gafkoodii hayaan gumaradiisii haadka ku goobyaalayo gabasle waa noole haasaasahaa lagu gartaa gugacan ba arkaaye waa gul allaha waaxidka laga guddoontaaye gaalada haddaynaan ablay qoorta kaga goynin gefkaynaanay kaa joojinayaan la garan waaye gefkaynaanay kaa joojinayaan la garan waayen niman geel aqoon baa ku dara gumis weligee guudaan dil waa laga hiraa sidigta gooraane guudaan dil waa laga hiraa sidigta gooraane iska daa inuu garab helo duubu gelisaane gala raaca baalkiisu waa gowrac uguduuge inuu adiga kugu gura waa guldariya ceele nimankaas inay gaalayiyaan la garan waayen inaan gacanta kaga cilbaxnan ayaan la garan waayen mar haddaanan guulaa baxshe gabay ka afaynin waxbayaanan guulamayo gugucu yeelaane waa inaan ujeeddada galoongoloo la reebaaye mar haddaad guddido weerar iyo gala inaad layso mar haddaad guddida weerar iyo gala inaad layso gembioo ka gaashaamoo gaaddanna u raace markaad guduub u lishaamaysana geed isugu toosi goortanaa la hiishiya wakhtiga gaaladu isdhigato marna sidaa gorilaa u soco geesahana fiiri marna sidaa libaax gooman iyo aarka ugu gaatan dhufayskaad gashaba kii ku xiga gibin ilaalayso guruxyada ka toogiyo wadna gacan ayay qaadeen gubabadu ninkii ficilabay qira gelisaaye inuu nacasku hootada gilgilo waa habeen gudaye inuu nacasku hootada gilgilo waa habeen gudaye abhingaalku kaagama tagiyo waad gardarantaye gowracu fahmaya inaad marisa galleefe gacmo hoorsigiyo qoofka waa lagu gumoobaye gidhliganka inaad qaadataan yaa la garan waaye
قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما عن أمتنا نجلي dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijkan gaarka oo aan gebigiisaba idinkugu soo gudbinnay qaybta afaraad ee mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf tan iyo inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
قدما قدما قدما قدما قدما نمضي لجهاد قوم الكفر